الحمد لله فلا لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا ودرسي لبي طبنات كتابك الياقوت النفيس سنن الجماعة جماعة سنة ياشيد taas baa laga hadlaya marka sunayaasha jamaacadu aad bay u tiro badan yihiin boqolaal baa la gaarsiiya alcalaama cabdiraxmaan bin mustafa alcayduruus baa magaalada masar isagoo jooga waddanka masar wuxuu ducay dad in imaam inuu noqdo saa naasacahu bacdu culamaa'iha culimadii joogta qaarkood baa kula doodo yiri adigu made culimada kale aad tujinaysa waa weyne joog ama si bay ugu qabsadeen markaasaa isaguna waa nin caalima markaasu wuxuu ku yidhi kiineebaa awooda inuu tiriyo saddex boqol oo sunne oo salaadu leedahay saddex boqol oo sunnayaasha salaada ah yaa tirin kara raggiina ay haystow ama wuxuu yidhi shan boqol oo sunnayaasha salaada ah ninkii intaa awooda imaam ha noqdo ha galo markaasay dheheen adigu ma tirin ka dhaah la wax tiro badanes noo tiri bay dheheen adigu soo waa u tiriyey soo wixii oo dhan buu boqolaalkii wuu tiriyey dhinacoodu macaana waa ah dharkiisuu nadiif yahay markaasuu hormaro salaada tuji cilmigiisi baa tusay dadka inuu caalimkaas yahay sunan اljamaacati jamaacada sunayaasheedu kahiirat waa wax tiro badan minhaa waxaa ka mid ah taswiyatu sufuufi sufuufta simideeda laisku dhedhejiyo daldaloolka laga ilaaliyo yaa aan la kala horhoreyn imaamku weliba inuu dhab ugu dadaalaa fiican waxaa kaloo ka mid ah waa wuquufu lma'muumi ma'muumka istaagidiisa fi safi اlأwali safka hore imaamka la xiga imaamka xiga inuu istaago ma'muumku iyana waa sunna fil awali kan horeynta kusoo raaca wajahrulimaami baa sunnaha imaamku inuu la jahro bitakbiiraati takbiiraadka allahu akbarada inuu imaamku la jahro iyana waa sunna wa biqowli samica allahu liman xamidah samica allahu liman xamidahu inuu yidhaahdo baa iyana sunnayaashii ka mid ah samica allahu liman xamida waaya taasna waa la ooyana waa la jahraya wa bisalaami salaamtiina waa lala jahraya assalaamu calaykum marka la waa inuu qofkii la maqladee waxaa kaloo ka mid a wa muwaafaqatu lmasbuuqi qofka masbuuqa ah salaada qaar dhaafay waafaqidiis imaamahu uu ku waafaqo fil adkaari adkaarta qofkii salaada qaar dhaafo oo masbuuqo laga horgalay imaamka waa inuu ku waafaqo adkaarta waa inuu ku waafaqo adkaarta midda waajibka iyo midda sunnahaaba maalan taxiyaadkii hore buu soo ku jiraa haye imaamkiina waa kana ducadii taxiyaadkii dambo akrinaya waa in lagu waafaqo afcaashii sidii oo kale wou ku raacaya wuu ku dabagelayaa waa ku waafaqaya waa daba soconaya ayb makruuhaat اljamaaca jamaacada waxyaalaheeda la kahbay oo karaahiyaad ah makruuhaat اljamaacati kahiirat waa mid tiro badan minhaa waxaa ka mid a tarku taswiyati simidii safkoo laga tago waa karaahiyo waliqtidaa in lagu xirto bilfaasiqi mid faasiq ah in lagu xirto waa karaahiyo mid faasiqoo imaama baa yidhaanaa dadka tujinaya oo ninaan fiicnayn ah faasiq ah ama wadaad ha adaama mid kale ha adeh inaan lagu xihan baa fiican waay ilaa inaa qofku ka boqo maamuumkaa fitan horyaa maxaa igu xihan weyda ilaa awalna mid dhib badan baa imaamku haddousan ku xihan dhib kalooba la soo aadayaa oo qofkiiba dhibaya aan ku xihan halkaasaa dhibi ka bilaabanaysa kaa hadduu fitantaa ka boqo iskaga xirto fitanta waa balaayo waa laga carara wa bilmubtadici baa karaahiya mid mubtadic ah oo bidci ah in lagu xirto oo ahlu sunnaha ku khilaafsan caqaa'idka waa bidcinimo uusan ku gaaloobeyn laakiin hadduu yahay bidci bidcinimaduu aaminsan yahay ku gaaloobayo lagu gaalaysiinayo wuxuu leeyahay dadka bini-aadanka hadhow jirkooda la soo celin mayo buu inkirsan yahay kaa lagumaba xidhan karo waay waa meel xun bay la gaadhay bidcinimadii wa imaamatuhumaa waay labadaas imaam imaamadooda waay ay imaam noqdaan mubtadic iyo faasiq wa imaamatulmuwaswasi mid waswaas qaba imaamnimadiis waay waxaa la mid a qofka dadka badankoodu kaanayaan inuu imaam u noqdo marka uu meesha galo waa la dhibsanayaa waxay ku dhibsanayaan waa arrin sharciya bay ku dhibsadaan inuu lagu xirto ma habboona karaahiyadooda kan waswaaska qabana waa dee dadkii u daalinaya isagana in lagu xirto waay imaamnimadiis waay baa ka mid ah waman baa ka mid ah karaahiyaha in lagu xirto yukariru celcelinaya xarfan xarf xaraf buu celcelinaya muxarafkaasoo intaa ku celcelinaya waay katamtaami walfa'faa'i walwa'waa'i wowga meesha ku meeshu way ku jiro ku celceliya wawawa sibuu ugu celcelinaya ama fa'do kaleo fa'fa sibuu dhahaya ama ta waay waay kaasoo kalea ka mid a marka fa'dii waa la mid wowgii waa qofka qofkaasoo kale wey dadka dabcigoodaa dhibsadaa inay maqlaan qofka shayga si ugu celcelinayo shaygu ku dhegayo iyagoo waxay arkayaan xoogaa iska dhibsanaya waay midda kale intaa wax ku celcelinayo dee salaaddii waqti dheer bay qaadanaysaa ilaa qofka maantao dhan faatixadii ku dhex jiraya aan dhamaynay fa-fa hadda fa-daas faatixada fa-ba kuma jiraan filayaa faatixada fa ma ku jiraa faatixada fa-ba kuma jira laakiin meel kaleo fa-da ku jira buu dee ku celcelinaya waay wallaaxinu kii laaxinkaa laaxinlihii laxnan laxni laxnigaasoo laa yuqayiruun macnaa macnaha aan bedelayn laxni aan macnaha bedelayn qofka akrinaya in lagu xirto makaraahiyo salaad waxba gaari mayaan mar haddaan macnihiis bedelayn laakiin laxni buu akrinayaa laxniga qaarna macnuhu bedelaa waa khatar qaarna macnaha ma bedelo xoogaa uu xarakooyinka meelo bedelaya meelo waxadda macnaha bedelayana maaha wa muqaaranatulma'muumi baa karaahiya ma'muumku inuu la xiriiriyo alimaama imaamka fii maa siwa taxarumi xirashada wixii ka soo haray oo min al arkaani ah inay isku mar sameeyaan wixii ka soo haray xirashada hore allahu akbarta hore allahu akbarta hore iyadu maba xirmayso haddii imaamka isku mar la dhaho iyado karaahiye waa dhaaftay lamaba ogola maba xir mayso salaada imaamka maamuumka hadii iskugu yimaadaan allahu akbarta ee middan waxaa weeye karaahiyada wixii allahu akbarta ka soo haray xirashada inay xiriiriyaan isku mar bay rukuucayaan isku mar bay ictidaalayan isku mar bay wejiga dhulka dhigayaan sujuudda oo taas weeye karaahiyadu dayib taasna waa la gartay waxaa la mid a wainfiraaduhu ma'muumka keliyoobidiisa cani safi safka uu ka gadaal maro ka keliyoobo safkii halkaas buu iska bannaanyaho halkaan iskaga xihanaya dad badan baa arkaysaa meelaha iska taagtaagan taysa cudurdaara kale lahayn qofku inuu safka galo ma'muumka inuu safka ka keliyoobo waa karaahiyo haddaa hadduu cid waayo safku buuxo inta xirto qofa soo jiito qof wax garanayo dee cilmilo baabka akhriso garanaya in qofkaan u jiidanayo inaad sabka laba sabka la geshid oo laba la noqotid wuu kuu soo jiidanaya haddii qof jaahila soo jiito ruuxaan salaada handhow ku jira xagga noo riixaya muxuuha dhahay kula dagaalaya alla kala badbaadi mayo hadduu doono waa ku dilaya waxaa la rabaa in qof wax fahansan ha ayb cilmigu waa muhiim ayb haddii hadda qofku soo jiito waa qof wax soo akristay garo safkii baa ka buuxsamay keligiisna meel istaagana waa karaayo intou xirto adoo soo aan xiran bay hadda soo jiitaan dadka hadda waxay samaynayaan iyagoo aan xiran bay soo jiidanayaan wuxuu isagu ka cararayay buu qofkuu soo jiidanaya ku ridayaa oo ah keligiis inuu maaragtay saf noqdo marka marka hore xiro markaa qofka soo jiido saa soo jiido saa u soo jiido kanaha ku adeeco laakiin adaan weli xiran markaa soo jiido kanaa waxaa ku riday waxaa ka cararaysay isagoo salaad ku jiro keligii meel taagaya halkan keenta ayib saladaas halkaasaa la dhig alqasru gaabin salaada la gaabsho bisafari bisababi safari safar darti waaljamcu jamcin salaada la jamciyo bihi bisababi safari safar darti in salaada la jamciyo jamcu taqdiim ama jamcu taakhiir wa bilmadari bihi iyo wa bilmadari roob dartiis in salaada la gaabiyo in la jamciyo waa in salaada waay waka iyo walmarada xanuun bihi wa bilmadari waxaa salaad baa la jamcinaya maxaa loo jamcinaya roob baa jira ama xanuun baa jira masaa-il muhiim ah halkaan maanta looga hadlaya safarku waa qidca min min annaar waa iska dhib badanya waagi hore dee safarku inuu dhib badnaa waaba la iska garanayaao wixii la raaci jiray intii la lugeyn jiray intii sidii aan gaa waxba la haysan ee dhibtu inay badnayd amaa hadda lafteeda safarku dhibaato kaloo keensaday isagoo hadda si raaxaa lagu safrayo dhib kaloo wata ijraa-aad ijraa-aadka qofka la marsiinayo baa badan markan basborkeen fiisakeen tegidkeen timekadna tus waxaa weeye waxa inta hadda qofka la marinayo shuruuda iyo wax la marinayo ijraa-aadka broseyska uu marayo baan lafteeda hadda sahlanayn dhan kale qofka ka dhibaya intaasoo saac halkaa fadhi wax la mid intaasoo saac diyaaradda sug al wuxuu yihi marka marka alqasru bisafari waاljamcu bihi wa bilmadari wاlmaradi alqasru miyo mar baa soo cesha ya marka wuxuu yihi ha alqasridaas waa sax laba jeer ba halkan ku dhigay taas dhib male aniga laba jeer ba alqasru alqasri yidhi marka alqasru qasrigu an tusaliya inaad tukato weeye aluhra duhurka iyo walcasra casarka aw ilcishaa cishaha ragcatayni laba ragcadood salaad kaloo la gaabiyo ma jiro waa saddexdaas waay wa huwa jaa-izun qasrigaasi waa u banaan yahay lilmusaafiri qofka safray faqad bis gaabinta qofka musaafirka ay u banaan tahay laakiin biaxadda cashara shardi koob iyo toban shardi markii la helo wey oo dhib yar an yakuuna safaru qofka safarkiisu waa inuu yahay marxalatayni laba marxalo afar caana maal waxaa weeye laba marxalo waa in afar geli socdeed laba maalmood oo dhexdhexaada ama laba hameen waa meel sii socodka loo maaragta ah waa afartan iyo sideed mayl wa an yakuuna safarku waa inuu yahay mubaaxan safar bannaan hadduu safar xaaraana aado mada safar macsiyaabuu u dhaqaaqo ama awal si fiican buu u dhaqaaqo oo aan macsi ahayn dhexda markuu marayo bedeli waa dembi ma gaabin karo waxaa kaloo shardiya wa cilmuhu inuu ku cilmi leeyahay bijawaasi lqasri qasriga bannaanidiis in la gaabin karo salaada cilmigeeda waa inuu yaqaan dad gaabinayaan arko waa iskala gaabiye usan waxba aqoona lahayn mada u noqon mayso waxaa kaloo shardi ah waniyatuhu niyeysigiisa qofka iyaahu qasri waa inuu niyeysto iyo wixii la mid ah salaata safar iyo waayo duhur ragcatayni ah iyo waa inuu qasri niyeysto inuu gaabinayo waxaa kaloo shardiya cinda alxiraami laakiin goormaa qasriga la niyeysanaya cinda alxiraami marka salaada la xiranayo hadda markaa gelaysaa niyeysanaysaa dadku waxa ay dhahaan qasri baa ii xiran oo saakaan kasoo safray wadan hebel gobol kaloo tegay wuxuu leeyahay qasri baa ii xiran qasriga xagga lagama soo xirto markaa hadda salaada gelaysa baa la xirtaa waa iska tukanan ku leeyahay qasri baa ii xihan waa khalad ma fahamsana waaye waxaa kaloo ka mid a cududaarada shuruudda aan dhehe wa dawaamu safari safarka daa'im ahaanshiis ilaa tamaami salaata ilaa salaadu ka dhammaystirmayso waa in safarkii daa'im yahay hadduu nagaado iyadoo aan salaadii taam noqon dee qofkaas safarka waa ka bax doontii baa kusoo xiratay dekadii iyo meel uu deganaa ama wuu shakiyey ama isagii baa rasiir halkaa iska nagow dee safarkii waa dhammaa waalaa yaqtadiya waa inuusan ku xiran qofka salaada gaabinaya bimutimin mid taam yeelaya fii juzin qeyb oo min salaatihi ah fii juzin min salaatihi juz ka mida salaadiisa waa inuusan ku xiran qof taam yeelaya adiga waa gaabinaysaa soo ma qof taam yeelaya ha ku xiran adoo gaabinaya iyo isagoo taam xataa hal meel xataa atixaadka u dambeeya kagama xiran kadib oo markau ka baxo laba ragcadood lama imaan kadib qof taam yeelayay maba ku xihan kadib hadduu kugu xihanayo isagoo ha kugu xirto markaa labada dadkood ha iska kaceen isagoo taam yeelanaya laakiin aduu ha ku xihan soo lama fahmi taasna waa muhiim waa laa yaqtadiya waa inuusan ku xihan qofka salaada gaabinaya bimashkuukin mid laga shakisan yahay fii safarihi safarkiisa war qofkaani ma musaafir buu ahaa mise maaha adoo shakisan kuma xihan kadib hadduu doono hadhow haba u caddaado inuu musaafir ahaayo salaadaba gaabinayay ha u caddaado kuuma suuroobayso keliya ha waxa kuu suuroobi karna inaad dhahday hadduu salaada gaabinayana inaad niyeysata hadduu salaada gaabinayana waa la gaabin hadduu taam yeelayana waa la taam yeelay ama hadduu salaada gaabinaya waa la gaabin hadduu gaabsho waa la gaabinaysa waa yaqsida waa inuu u qastay qofkan salaada gaabinayo musaafirkaa mowdican meel macluuman la yaqaan meel la yaqaan waa inuu u socdo qofkaani oo masaafadii ay dhan tahay meel un macluum ah jiho la yaqaan xijaas baan u socdaa hindi aan u socdaa xaggaan u socdaa meel un maqsad waa inuu u socdo masaafadiina waa inay dhan tahay ee qof iska xoolo raadraadinayo ama dad iska shaxshaxaadayo iska maaragta kaalaysanaya ama iska siyaaraysanaya markuu agga bidhaan ku arkan agga u noqonaya markuu agga ka arkan agga u noqonaya markuu agga ka arkan agga u noqonaya meel la yaqaanba uma socdeen hadba meel buu u jiiraynayaa meel uma socdo kaas la yaqaano waayo ku allah wuxuu yidhi wa an yataxaraza waa inuu iska ilaaliyo camaa shay yunaafi anfinaya niyat alqasri gaabinta niyadeed salaada gaabintii la niyeysay wax meesha ka saaraya oo anfinaya waa inuu ka ixtiraaso maalan waxaa ka saari kara meesha niyatu tamaan buu niyeysay inuu dhammaystiro qasrigii meesha waa ka baxa marka iska ilaasho niyadiisa yuusan soo gelin inuu taam yeelayo niyad kale yuusan keenin meesha waalaa yashuka fiihaa waana inuusan shaki shakiyana waa lamid iyaduna waa lamid waanlaa yashuka fiihaa dhexdeeda waaya marka masaa-ishaas oo dhan baa ka mid a anlaa yashuka maxay fii niyati اlqasri gaabinta niyadeeda waa inuusan shakin imaamkaadu niyadiisa haddaa shakidin ama isaguba niyadiisi shakiyo dee hataam yara salaada ma gaabin karee wa an yakuuna safaruhu safarkiisu waa inuu yahay liqaradin saxiixin qarad iyo dan saxiix ah qarad saxiixa waa in safarkiisu yahay dan saxiixa maxay tahay xaj kaan u socdo allahuma siiye tee ganacsi baan u socdo dan la garan karo macquula waa inuu u socdo haddou la tanazuh bou sharaxku yidhi lambar shan fiiri la tanazuh iska dalxiis baa le tanazuh haddaan qosha iska dalxiis hawagedis ru'yatulbilaad magaalo hebel baan iska soo arkaya ru'yatulbilaad war xaggee usoo fadha magaalooyinkaana iska soo ararkaya waa watanaqul fiiha meelahaana iska jowlaynaya iska warwareegaya ma waayo qarad saxiixa maaha ee qarad saxiixa la rabaa qofka halkaa markuu maraya wuxuu yidhi waa yujaawisaa suura magaalada suurkeeda waa inuu qofku dhaafo magaalooyinka waxaa jira magaalooyin siligi lagu soo wareejiyo suur baa la dhahaa magaalada oo dhan waxaa lagu soo wareejinayaa suur sida herar ahaan jir oo kale suur baa lagu soo wareejinaya inta suurka waa inuu dhaafo markuu qasrinayo waa inuu inta suurkaayoo siligan kusoo wareegsan yahay ama derbigan waa inuu qofkaani dhaafo wey waa inuu dhaafo markaasuu qasrin karaa fi lmusawarati magaaladii la suureeyo suur lade walcumraana inta camiran waa inuu dhaafo fii kayriha magaalada aan suur lahayn magaalada iska camiran tanoo kale suurna aan lahayn inta camiran ha dhaafo dhismaheeda inta camiran iyo ilaa inta camiran ha dhaafo markaa wixii ka dambeeya iyada u muuqato u salaada qasrin kara ilaa agga usii socdaay ha waa muhiim tii aan suur lahayn inta camiran oo dhaafaya masaafada salaada la gaabin karo siddeetan iyo shan kilomitr siddeetan iyo lix kilomitr baa culimmadu waxyaalahay sheegeen bay ka mid tahay marka magaalada hadda jidda iyo maka waa iskaga dhowdahay intaa konton iyo waxa weeye toddobaatan iyo shan kilomitr waa ka yadhaha masaafada waaya qofkan dalxiiska iyo meelaha iska aad aaday haddii takhaatiirtu dhahaan hawo cusub baa u baahan tahay meel aado waka meeshiisaa u ku aado ha iska jamciyo waa iskaga banaanta takhaatiirtaasa sidaa tiri aljamcu jamcin bisafari safar dartiis tii haddeer maxay ahayd waa qasri qasriga jamci waa kale labo fahm qasrigu waa maxay salaadan waktigeedii baa tukaday duhurka laakiin maxaan tukaday laba ragcadood casarka waxaan tukaday waktigiisii laakiin maxaan tukaday laba ragcadood cishahana sidoo kale jamcuna waa maxay laba salaadood aan isku keenaya ama markaa qasriga aan ku daro aan la gaabiyo ama yaanan la gaabina duhur iyo casar intaan isku keeno labadaba tiiba afar baan tukan karaa jamc keliyaan sameey ama qasri keliyaan sameey ama jamac iyo qasriba waa isku dara waa masaa-il muhiima halkaa markaa ka dhaqaaqdo meel u dhaqaaqda u baahanaysaa waay aljamcu jamcu an tusallaa waa in la tukado alcasru casru baa in la tukado wey fii waqti duhur duhurka waqtigiisa xilligaan oo kale baa duhurka markaa tukatay casarka tukan walcishaau cisho in la tukado weeye fii waqti lmaqribi maqribka waqtigiisa waay cishihii taqdiiman jamcu taqdiim soo hormarin maqribka cishihii baa lasoo hormariyey casarkiina waa lasoo hormarshay ow tusallaa waa in la tukado alduhru duhurkiibaa waxaa la tukanayaa loo gadaal mariyey fii waqti lcasri xilliga casarka walmaqribu maqribkiina fii waqti lcishaai baa loo gadaal mariyey taakhiiran jamcu taakhiir iyadana soo macluum ah fayajuusu waa bannaan yahay jamacaas lilmusaafiri qofka musaafirka bishuruudin laakiin bishuruud waxay waxaas waa yeelayaa laakiin bishuruud bay dhahaan hadda a bishardi bishuruudin buu ku bannaan yahay jamacaan iska fiiri marka fash fa shuruudu jamci taqdiim jamcu taqdiimka shuruudiisu sitatun waa lix albadaa'atu ku bilaabid bilula salaada hore waa in lagu bilaabo duhur iyo casar tee horeysa duhurka waa in iyada la hor tukado duhurkaa la hor tukanaya maqrib iyo cishana maqribkaa horeeya soo maa maqribkaa la hor tukanaya waa laga maarmaan taasaa laga maarmaan ayib waa shart duhur iyo casar aan jamcinaya casarkaan hor tukanaya jamcu taqdiim ma lagaa yeelayo waniyat ljamci baa shardi ah jamc niyeysigiis fiihaa salaada hore salaada hore yaa inta aa ku jidhid waa inaad niyeysato inaan casarka halkaa u keenayo ama aan ishaha u keenayo waa labo walmuwaalaatu xiriirin baa shardiga beynahumaa in la xiriiriyo labada salaadood mid markaa ka baxdin dad kale iyo telefoon ku hadal iyo hagelin salaad aad meesheeda ka soo radhay baa halkaa marti ku ahayd haddiiba tuko ma daahin kari wa dawaamulcuduri cudurdaarka daa'imi noqoshadiisaa shardiya ilaa goorma ilaa tamaamil ixraami laga gaarayo xirashada taam noqoshadeeda bihaniyati midda labaad ilaa salaada labaad aan ka xiranayo cudurdaarkii waa inuu jiro weli aan musaafir ahay sababtaan u jamcinaya waa maxay waa safar safarkii waa inuu jiraa intaan salaada hore tukanayay iyo ilaa inta aan ka xiranayo salaada labaad mar haddaan xirtay khayr waay waa waa tam waay waxaa la mid ah wadannu sixati اluulaa tii hore asixiddeeda malaynteeda laba salaadood aad jamcinaysa midii hore inay asaxday waa inaa malaynayso inay asaxday waa inaa malaynayso ee haddii ay salaadaas laisleeyahay ma asixin maxaa ku jamcisaama waxaa kaloo shardiga wal cilmu ku cilmi lahaansho bijawaaziljamci jamca banaanidiis dad iska jamcinaya hadduu arko iskala tukado waxba uma jiraan waa inuu isagu cilmi u leeyahay jamcu inuu bannaan yahay wa shuruudu jamci taakhiiri jamcu taakhiirka shuruudiisuna inaani waa labo ko niyatuhu niyeysigiis inaas taakhiir inaa niyeysatay niyatuhu niyeysigiisa wey jamcu taakhiir waa inuu niyeyso qabla khuruuji waqti ulaa waqtiga hore intuusan bixin ka hor hadda duhur soo mari mayno duhurkii baan dib marinaynaa casarkii baan u dibdhigaynaa tusaale intaan duhurku bixin waa inuu qofku niyeyso duhurkan inuu u dibdhigay casar waqtigu inuu iska baxo lama ogola imaa inaad tukatid wa imaa inaad niyeysatid taakhiir makribkii baad dib marinaysaa soo ma intaan makribku bixin niyeyso inaad u dibdhigtay xilliga ishaha waxaa kaloo shardiga wadawaamul cudur cudurdaarka waa inuu daa'im yahay ilaa tamaami haaniyati ilaa salaada labaad ka taam noqonayso midaan wey tii hore waxay ahayd ilaa salaada labaad laga xiranayo tan waa ilaa aa ka taam noqonayso aa ka baxaysa salaada labaad cudurdaarka waa inuu jiro haddii kale maxaa dhaca magaalada gobolkuu ka soo baxay garoowe gaalkacyo meel buu ka soo baxay duhurkiibuu soo taakhiiriyey magaaladiisi buu yimin casarkiiyo jooga dee safarkii dhammaayi duhurkiina waa qalle laakiin waa qalle aan dembi loo haysan casarkiina haddaa waqtigiisa joogaay hadko laanna waa maxay waxaa la waayey shardigan ah cudurdaarku inuu daa'im yahay ilaa tamaami haaniyati ilaa salaada labaad ay ka taam noqonayso taa waa la waayey xadiid baa odhanaya nebigu duhur iyo casar buu jamciyey maqrib iyo cishana waa jamciyey calayh salatu wasalaam iyadoo aan cabsi jirin iyadoo aan safar jirin iyadoo aan roog jirin roog ma jirin safar ma jirin cabsina ma jirin salaadiina waa la jamciyey culimmadan waxay leeyihiin culimmada shaaficiyada waxay leeyihiin jamacaas wuxuu ahaa jamac suuri ah jamcun suuriyun jamac suuri yaa layidhaha suuri waa maxay duhurkaa la dibdhigay la dibdhigay la dibdhigay afarta ragcadood intii laga tukan lahaa markay ka hadhay baa la gala markii assalaamu calaykum la yidhi iyo duhurkii waa baxa waa isla dhammaadeen maxaa soo galay casarkii casarkii baa la tukaday dadku maxay moodayaan dee duhurkii casar la jamciyey moodayaan waayo midna waktigeeniba aakhirka laga tukaday midna awalkaa laga tukaday ha taas kaga jawaabaan jawaabahay ka mid tahay ayib ayib boqolan waxay leeyihin war daruura hadday jidho qofka waa u bannaanta daruuraa jidha daruuraa jidha waay daruura hadday jidho hala sameeyo qofkan arrin baa ku tumi daruura maanta duurka iyo casarka iskumana iska tukado maqrabka iyo cishaha iskumana iska tukado daruura jidha waay waxaa laga hadlayaa halkaana masale la yidhaahdo aljamcu bilmadar bisabaabi ilmadar roob dartiis jamca loo jamcinayo roob baa jira haddaan hadda duhurka ka tukanay roob nahayo ama maqribka tukanoo roob nahayo shuruuddii haddii la helo waa jamcin karnaa casarkii hadeer inaan tukano ama cishihii hadeer maqribka ku darno aljamcu jamc bilmadari roob sababkiis kaljamci buu la mid yahay jamc oo fi safari safar sababtii loo jamcinayay buu la mid yahay oo maxay tahay jamcu taqdiim baa la ogolyahay laakinahu waa watan lagu noqoyo laa yajuusu ma banaana ilaa taqdiiman jamcu taqdiim lama gadaal marin karo roob dartiis laakiin waa lasoo hormarin karaa waa lasoo hormarin karaa bishuruudi jamci taqdiimi jamcu taqdiimka shuruudeedii lala qabo jamcu taqdiim bisafari horumarin safar markii jamcu taqdiim loo soo horumarinayay salaadaha shuruudeedii baa halkaana la shardiya ilaa roob darti baa loo soo horumarinayaa waxaa loogu darayaa maca wujuudilmadari roob jiridiis maceed roobka waa inuu joogo goorma cinda alixraami bilula salaada hore markaan gelaynay roobka waa inuu joogo salaada hore markaan gelaynay roobkii waa inuu joogo markii laga baxayeyna hoos buu ka qoro roobku waa inuu joogo salaada labaad markaan gelaynayna roobku waa inuu joogo mararka kale haba maqnaado karadba ha joogsato hadday rabto laakiin saddexdaa jeer waa in roobku joogo hadda maalin dhowta annagoo nairobi joognaa masaajid soo galnay roob baaba da-ayey maqribkii markayna tujiyeen khalaas baa horey cishii laga aqin maxay tahay roobka dartiis maqribkii cishaa ismar tugan safar iyo wax kale midna maahayn bisababilmadari dadkaan hadda hadday cishaha ka tagaan hadhow ma soo noqon karaan jamaacada haddeer ha tukadaan shuruudii waa in la helo aljamcu buu kana ka hadlayaa jamc bilmadari bilmaradi dheh xanuun darti xanuun da qof xanuunsano hadda halkaan iska jooga magaaladiisa salaada duhr iyo casr isku mar ma tukan karaa maqrib iyo cishe isku mar ma tukan karaa waa masale muhiima ogow la qofkan waa tabcaan halkaan ka qaada maanta ikhtaara nawawiyu imaamu nawowi wuxuu doortay kitaabka kitaab cajaa'iba wagayruhu iyo rag kaloo aan isagaba ahayn oo culimo kale ah sida madhabka imaam axmed bin xambal oo kale waay doorta waxay doorteen jawaasaljamci jamc inuu bannaan yahay bilmaradi xanuun darti xanuun hadduu jiro qofkaan xanuunsan saladaha waa jamcin karaa waa xanuun dhibaya waay waa xanuun inuu fadhiga ku tukado oo kale keenaya laakiin jamcaas waa maxay taqdiiman iyo watakhiiranba jamcu taqdiim iyo jamcu takhiir labadaba waana soo hormarin karaa wuuna gadaal marin karaa bishuruudi ljamci laakiin jamca shuruudiisii waa in la helo jamcin la jamciyo shuruudeedii bisafari safar markii la salaad la jamcinayo shuruuddii hadda aan kusoo marnay waa inay jidho marka hadduu ku yidhi ikhtaar annawawiyu waayru imaam nawawiy keyrkii baa doortay maxaa garanaysaa madhabkii kaloo imaamu shaafici baa masalada ka doodaya laakiin imaamu nawowi baa ikhtiyaaraad leh waana nin weyn oo ismeel marin karo hadalka u dhaho la raaci karo oo isagu isku filan cilmi ilaahay u dhiibay ma fahamti war hebel igu soo dara waa ninaan wax badan uga baahnay waa nin madhabkaa dee madhabkana ku tabaxuray madaahibta kalena yaqaan marka madhabka imaamu shaafici xanuun darti in salaad la jamciyo ma saamaxayo imaamu nawowi iyo madhab imaamu axmed iyo imaamu maalik iyo culimo kale waxay leeyihiin waa la ogolya xanuunkaaba safarka ka daranay sidaa darteed baa imaamu nawowi baa doortay jamacaas inuu bannaan yahay taqdiiman wa takhiiran lilmariid qofka xanuunsan waxaa kaloo doortay xataa ibnulmuqri ashaafici irshaadka shiika leh alirshaad irshaadka shiika leh ibnulmuqri baa la yihahdaa ashaafici waana axadu aimati shaaficiyad waaye marka diintuna waa iska yusri culayskaa jira qofkaan xanuunsan intuu dhima hadda hadduu intuu salaada ka tegi lahaa intaa mar is dhibo duurkii casarkiisa halmar iska wada tukado waxaa laga yaaba hadhow casarka markii la gaaro inuu dhintaabaa dhici ka dha isagoo salaadihiisi tukado ama hormarshay ama gadaal mariyey ha tukado salaadihiisi aba laga yaaba adduunyadiiba in uga dhammaatee yuusan meesha salaad la-aan la tegin yuriid llahu bikum اlyusra walaa yuriidu bikum اlcusra marka waa qowl qawiy jidda waa qowl xoog badan madhab kalena masale waa ku raaci kadhaa waay taasina wata والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين